habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha disembar waa kow iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo goor dhoweyd lala beegsaday weriye soomaaliyeed
guddoomiyaha degmada xudur oo aan ka waraysannay weerar gaadma ah oo ay ciidamo dowladda ka tirsani ku dhinteen khasaara ka dhacday ilaa shan qofood dhimashaa geere ayaa jirto ciidanka soomaalida marka nimankii oo buraada ahaa jidgalayna kolley ayaga hadda anaga wax ka dhantuma arkin waa niman buracda jidgalay oo gaadma sameeyey oo jimaarka baaburka socda guri baas ku fureen markaa baaburka la socda unbaa habaddaas ku dhacday ee dhallinyaradii ciidanka ahaay waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dab xalay ka kacay goob shidaalka lagu iibiyo ku taalla caabud waa khasaaro nafeedna geystay xubintii qurba joogta doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal marka horese warkii dunida wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday weriye u shaqaynayay mid ka mid ah telefishinada soomaalida xilli uu watay baabuurkiisa oo marayay meel u dhow suuqa kalluunka ee degmada wadajir qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray baabuurka waxaana wararka aanu ka helayna hay-adda amniga ay sheegayaan in weriyahaasi uu ku dhintay qaraxa weriyahan ayaa la sheegay inuu gaaray dhaawac culus balse wax yar kadib uu u dhintay qaraxii soo gaaray faahfaahinta warkan goordhow ayaad maqli doontaan guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed cismaan jawaare ayaa sheegay in go-aanka uu dhowaan magaalada qudus ka qaatay madaxweynaha maraykanka donald trump uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah waxaana ugu baaqay madaxweyne trump inuu ka laabto go-aankaasi guddoomiyaha oo maanta ka hadlay aqalka baarlamanka waxaa hadaladiisii ka mid ahaa go-aankan uu gaaray donald trump ama dowladda maraykanka ay gaartay in uu yani anigu soomaali ahaan waxaan qabnaa xiriirkeena soomaaliya oo aanu leenahay dowladda maraykanka ka diblomaasiga iskaashiga iskaashiga wada shaqaynta naga dhexeeya in la xoojiyo mustaqbalkan uu sii jiro waa arrin aan ay naga go-an tahay inaan sii sii ahaato hase yeeshee hase yeeshee go-aanka kani waxaan u arkaa in dowladda dowladda maraykanka ay go-aankan uu halis ku yahay heshiiskii nabada nabadda lagu raadinayay uu maaragtaa halis gelinaya nabad doonkii oo laga raadinaya in laga dhexdhexaadsiiyo israa'iil iyo falastiin uu halis ku noqonayo inuu soo imaamo wuxuu kaloo halis ku yahay gobolka oo dhan siyaasadda gobolkaas oo dhan amnigiisii iyo xasilooni siyaasadiisina wuxuu go-aankan ku yahay mid halis ku ah ayaanu arkaa waxaa kaloon u arkaa in arrinkani go-aankaas uu qaaday kalsoonidii lagu qabay dowladda maraykanka in ay hogaamiso dhexdhexaadintii nabaddoonka ahaa oo lagu dhexdhexaadinayay falastiin iyo israa'iil waxaan qabaa in si buuxda aan ugu baaqno si buuxda inaan uga baaqno dowladda maraykanka ah inay ka noqoto go-aankaas ay gaartay maadaama uu arrintaasi ka soo horjeedo dhammaan danaha muslimiinta iyo shacbiga falastiin toosa uga soo horjeedo kana soo horjeedo qawaaniinta caalamiga ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa maanta sheegay in inta badan waddamada reer yurub ay raaci doonaan tillaabadii madaxweynaha maraykanka uu qudus ugu aqoonsaday caasimadda dalka israa'iil islamarkaana ay safaaradahoodu u soo rari doonaan magaaladaasi benjamin netanyahu oo ka hadlayay caasimadda dalka beljimka ee bruxelles ayaa islamarkaasna ay garab taagnayd madaxa midooda yurub ee arrimaha dibadda federica magaroni ayaa sheegtay in aqoonsiga donald trump ee qudus uu xaqiiqda dadka soo hordhigay waana mid xaqiiqda ku salaysan ayuu yidhi netanyahu ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa intaas ku daray in qudus ay tahay caasimadda dalkiisa qof dafari karaana uusan jirin mana ahan midda nabadda ka soo horjeedo eh waa mid nabadda ka habaysa hase yeeshee madaxa midooda yurub u qaabilsan arrimaha dibadda federica mogherini ayaa sheegtay in midooda yurub ay raacayaan nidaamka caalamka isla gartay ee ah in arrinta qudus lagu dhammeeyo wadahadallada dhex mara falastiin iyo israa'iil taas oo ay micnaheedu tahay in yurub aysan raacaynin dariiqa maraykanka uu qaatay qarax ayaa ka dhacay bosteejo lagu magacaabo port authority ee degmada manhattan ee gobolka new york ee dalkan maraykanka booliiska magaalada new york waxay sheegeen inay xireen nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey qaraxa ninka la qabta ayaa la sheegay inuu yahay qofka keliya ee ku dhaawacmay qaraxa saraakiishu ma aysan xaqiijin waxa sababay qaraxa balse warar soo baxay ayaa sheegaya in qaraxa loo adeegsado bob nuuca loo yaqaano tubada ama bibe bam tareenada mara wadada afartan iyo labaad ee aada fagaaraha caanka ee times square ayaa la xiray xogayaha warfaafinta aqalka cad saara hakabi sandersna waxay sheegtay in xaaladda qaraxa ay saraakiisha amniga ku wargeliyeen madaxweyne donald trump
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaana waa washington warar goordhoweed naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday wariye madax bannaan xilli uu marayay agagaarka suuqa kalluunka ee degmada wadajir wariyahan ayaa la sheegay inuu ku dhintay qaraxaasi khadka teleefoonka ee muqdisho waxaa toos ugu jira wariyaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir marka hore soo dhowow sidee ayay wax u dhaceen
waa mahadsan tahay qarax loogu hore gaarigiisa ayuu ku geeriyooday maxamed ibraahim gaabow oo ka tirsanaa t v-ga calson t v oo ka mid ah t v-yada soomaalida ka howlgala magaalada muqdisho saraakiisha amniga degmada wadajir iyo guud ahaan qaybta galbeed ayaa u xaqiijiyay idaacadda v o a in qarax uu ku geeriyooday gaarigiisa loogu horay marxuum maxamed ibraahim gaabow oo ahaa wariye ka tirsan warbaahinta t v-ga calson maamulka t v-ga calson oo la hadlana waxay u xaqiijiyeen geerida maxamed ibraahim xilli uu ku sugnaa degmada wadajir gaar ahaan suuqa kalluunka degmada wadajir ku yaala gaarigaas gaari loogu hora qarax ayuuna ku geeriyooday maamulka sare t v-ga calson cusmaan cabdullaahi guure oo aan la hadlo waxa uu ii sheegay geerida jaabow sidoo kale axmed cabdullaahi carab oo ah maamulaha ama agaasimaha t v-ga muqdishona sidaas si lamid ayuu u xaqiijiyay v o e da geerida marka waa uu geeriyooda maxamed ibraahim jaabow waxaa la ii sheegay inuu ahaa war akriye ka tirsan t v-ga calson t v sidoo kale wuxuu ahaa bare ka tirsan jaamacadaha ku yaal muqdishona wax ka dhigayay wuxuu ahaa ruux dhalinyaro ah oo waxbartay islamarkaana jaamacadda heerka koowaad ee shahaadada heerka labaadna sameeyey dadka waxbartana kamid ahaa gaar ahaan suxufiyiinta aqoonta laheed waxbaratay t v-gana wararka ayuu ka akri jira sida ay xaqiijiyeen howlwadeenada iyo maamulka t v-ga calson wuuna geeriyooda allaha unaxariisto maxamed ibraahim igaabo aad ayaad umahadsantahay cabdiqaadir markana waxaa qadka telefoonka ee muqdisho ku jira abwaan cismaan cabdulaahi guure oo ka mida mas-uuliyiinta telefishinka calson abwaanguure waa ku salaama marka hore ma noo xaqiijin kartaa in wariyuhu u dhintay
allaha u naxariisto waa geeriyooday maxamed ibraahim gaabo walaal waa waa xaqiiqo inuu dhintay allaha u naxariisto dhaawac culusaa gaaray markii hore hase yeeshee wax yarka dibba waa nafacay walaal marka wariye noocee uu ahaa muxuu ka shaqayn jiray oo ka mid ahaa wararkii uu soo gudbin jiray
wararka t v-ga ayuu akri jiray haddii aalanku roon yahay wariyaasha ugu fiican wariyaasha ayuu kamid ahay wuxuu kamid ahay wariyaasha waxbartay oo aqoonta leh oo lagu kalsoon yahay oo haddii aalanku roon yahay ku dadaalay inay aqoontooda dhisaan ayuu kamid ahay marka wuxuu ahay newscaster ayuu ahay oo warka ayuu akri jiray sidaas ayuu ahay macalina waa ahay oo haddii aalanku roon yahay macalimiinta jaamacadaha wax ka dhigan kamid u ahay marka qaraxa waxaa la sheegay in baabuurkiisa loogu xiray xagee buu ka yimid oo la tuhmayaa in gaariga loo marka loogu xiraayo qaraxa uu yaalay
walaal meesha gaariga wax lagula xiray lama ogaan karo hase yeeshee wiil ay saaxiib yihiin iyo caruur yaryar oo weriyo kale oo ay saaxiib yihiin caruurtiisa ayaan maqlay inay gaariga raaciyeen oo kolleyba uu soo booqday hase yeeshee intii kale waa ka badbaaday asaga unbaa waqtigiisa
marka xaggee deganaaha u socday
kolleyba meesha qaraxo uu ka dhacay hadda waa degmada wadajir halkaas ayay masiibadu ku haleeshay gaariga uu watay ayaana loogu xidhay masiibadaas galaafatay walaal marka yaa la socday dadkii la socdayse maxaa qaraxa kasoo gaaray
cid kale wax soo gaaray ma aanan maqal baashan miinadaana haddii alla kuro baabuurta lagu xiro had walba qofka taargetka markaas u ah ayay ugu xidhaan kursiga hoostiisa ama baabuurka hoostiisa marka weriyo kale oo ay saaxiib yihiin iyo caruurtiisa ayaa la saaray ayaan maqlay hase yeeshee inta kale waxba ma soo gaarin waxaa ku dhintay maxamed ibraahim jaabo marka ilmaha da-dooda ma la yaqaanaa iyaga gaariga la saarnaa
ha ha waxaa la yidhaha weriyo kale ayaa la saaraay oo cabdifataax bidaar ay ku naanaysaan hase yeeshee waxba ma gaarin asaga iyo caruurtiisaba marka caruurta ma weriyaha dhintaa dhalay mase cabdifataaxaa dhalay maya maya wiilka weriyaha noolaa dhalay
marka da-dooda ma la yaqaanaa intay la ekaayeen
wallaahi da-dooda iyo tusadaba ma aqaan oo haddii alla kuro falku marka u dhacay kadib ayaan maqalnay hase yeeshee waa un kulley waa caruur yaryar oo magaalada adeer resoota siri sidaas ayaan u gartay oo aan u fahmay marka ciidamada ammaanka ma tageen meeshii wax warbixina ma idin siiyeen sida wax u dhaceen
walaashay horta waxa waaye dee waa saacad ka hor waxa dhamo oo wakti dheer ma ahan weli faahfaahin iyo na lama bixi karo oo sababtoo ah wuxuna waa wax gaariga oo watay kolleyba qarax ka dhashay oo lagu xiray marka ninkiina waa dhintay oo dhaawac culusaa gaaray markii hore la carabkiisa unbaa lagu jiray laysma wareysan weli
marka saxaafadda muddo intee la eg uu kusoo jiray da-diisu si imasay ahayd
da-diisa waxa uu ku qiyaas ahaan dhalinyarada shan iyo labaatan ilaa soddon ayuu qiyaas ahaan haddii alla kuuroon udhexeeyey nin waxbartay oo haddii alla kuuroon yahay ilaa laba derajo ka hita ayuu ahay haddii alla kuuroon yahay aqoonta oo jaamacadda marka da-diisu sidaas ay ahayd xaas iyo hal gabarna waa uu ka tegey marka allah u naxariiso samar iyo imaan la naga siiyo ummadda la gumaadayo ayuu ka qayb ka qayb ka noqday
dilalka wariyaasha waa soo noqnoqotay waxayna jirtay ilaa tobankii sano ugu dambeysay adinka ka mas-uuliyiin ahaan warbaahintii muqdisho sidee u taabanaysaa shaqaalihiina iyo howlihii idaacadaha iyo telefishinadaba
walaashay aada inoo taabanaysaa haddii alla kuroon yahay dabley aan la garan baa saaka wariye dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawshana kaladoon ayaan markasta dhahnaa dawladduna ma daayaan wariyihii kuwii dila waa ku daba jirnaayo degdeg aan usoo qaban hay-adaha duniduna u dul qaadan mayno iyo cambaareyn ma daayaan marka nolosha si baan ku jirnaa haddii alla kuuroo yahay intaan nool nahana waa sii wadaynaa haddii ilaahay yiraa aadaa u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa abwaan cismaan cabdulaahi guure oo ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka kalsan qadka magaalada muqdisho ee telefoonka ayuu si toosa iigu warramayay
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington wararka naga soo gaaraya magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa sheegayay in iska hor imaad hubaysan uu duleedka degmadaasi ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa kooxda al-shabaab iska hor imaadka ayaa bilowday markii kooxda shabaab ay weerar kelis ah ku qaadeen gaari ay saarnaayeen ciidanka dowladda saraakiisha ciidamada maamulka ee gobolka bakool ku sugan ayaa xaqiijiyey inay dagaalkaasi ku geeriyoodeen shan askari laba kalena ay ku dhaawacmeen guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa weerarkan uga warramay haaruun macruuf askorimaad waxaa ka dhacay meel oo magaalada xudur u jirto labaatan iyo shan kilomitr oo jidka jidkan oo isku xira qurac joome eerberdi oo xudur ciidan oo gurmud ah oo meel u socday yaa nimankii oo tuugada buraadka al-shabaab ay jidka u galeen marka dhibaatadaasa meeshaas ka dhacday marka khasaare intee leeg baa ka dhacay meesha wallaahi harunow khasaara ka dhacday ilaa shan qofood dhimasho geere ayaa jirto ciidanka soomaalida marka nimankii buraada ahaa jidka galayna kolley ayaga hadda anaga wax ka dhantay ma arkin waa niman buracda jid galay oo gaadmo sameeyey oo jimaarki baawar ka socda guri baas ku fureen marka baawarka u socda unbaa habadaas ku dhacday dhalinyaradii ciidanka ahaay marka nimankiina waa carareen ilaa hadda ciidamadii waa ku daba joogaan laakiin anaga khasaaradaasana gaarsiiyeen runtii khasaare aad anaga waxaan hunay ayaa meesha ka dhacday ciidankani intee bay la ekaayeen imise baabuur bay wateen oo dhexda loo galay ma hal baabuur yar unba wateen oo gooqana ayay saarnaayeen ciidan saas u badan maahayn ilaa todoba sideed qofood unbay ahaayeen xaggee bay u socdeen oo gurmad ay ugu socdeen waxay u socdeen ciidan oo degan meel teel yiraahdo oo saldhigga ciidanka ayaa u socdeen gurmadka ay ugu socdeen ciidanka teed jooga muxuu ahaa maxaa ku dhacay ciidanka teed ma ciidanka waxba kuma dhicin waa ciidan oo wuxuu ahaa ciidanka hadda ka baxay ciidan dhalinyaro oo fasax ku joogday oo magaalada abaar joogday dib loo celin ay ahayd baawarkaasaa la sii saaka in macnaa baawarkaas ay qaataan oo saldhig ay ka tirsaneen ay tagaan saasa go-aanka ahaa marka ciidanka inta meel adag ciidanka u dhow oo shan lix kilomitr u jirta ayaa lagu galay waa gartay waxaan maqalay qaad inay wadeen ciidankani maya maya qaad ma wadin qaad ma wadin ciidanka waa been ciidan oo saldhig u socda oo ahaa marka qaadka markaas qaad oo albert kasoo taray ayuu ahaa alase ahayd marka dhibkaan dhacay marka jaadshowal kuma lahayn hadda ayaga jaadshowal kuma lahayn jaadka markaas waa ka hor yimid dhibaatada marka dhacay kadib ayuu meesha jidka soo maray ayaga showal kuma lahayn waa gartay waxaan rabaa inaan fahmo dhulkan iyo jidka ay marayaan sideedaba ma ciidamada dowladda iyo kuwa aada isbahaysiga leedihiin baa jooga mise al-shabaab baa jooga oo xoog baa lagu dhex maraa waa midkii haarun horta annaga ciidankayna wuxuu joogaa xudur saldhig weyn waa xudur saldhig kale labaad ayay ku leeyihiin mil soddon kilomitr magaalada u jirto teed la yiraahda ayaa ciidankasa iyo ceelberdi oo xudur udhexaysa ayuu saldhig kale saldhig labaad ku leeyahay marka inta inta udhexaysa yaa maamula inta udhexaysa dawladunbaa maamusho dawladunbaa maamusho ciidan kale hataa meesha hadda ciidanka lagu galay meel u dhow ciidana haddana saldhig ayaa u ah ilaa hudur iyo teed meesha udhahay saldhig saldhiga labaad waa meel teed ka sokayso hudur iyo teed udhahayso saldhiga saddexaadna waa teed waaye marka niman tuuga aan badnayn ilaa tuganeeye ah oo badnaan ayaa jidka galay inay inta soo dhuumadeen waa meesha waa hood jidkay soo galeen nimankaas oo baabuurka saaran oo baxbad ku fureen khasaare saasa ku gaartay waa gartay imisaa ka badbaaday ad ilaa shan qofood waa ka dhantay ilaa afar qofna waa badbaaday sagaal qof unba haayeen baabuurkii maxaa ku dhacay baabuurkii waa fiican yahay asaga waa jidku kala baxay daraawalka laakiin asaga hadda waa waa badqaba waa hadda waa caadi waaye waa gartay laba sano ka hor gobolka bakool wuxuu ahaa gobol ciidankiisa iyo saraakiishiisa amniga ay isku dayeen inay ku dadaalaan inay isku furaan magaalooyinka gobolka howlgallo fara badan baad samayseen xudur ilaa tiyeglow waajid ceel barde rabdhuure meelo fara badan baad tagteen laakiin hadda dhulkii wuu soo yaraaday saldhigyadii o dhan waad ka soo baxdeen maxaa isbedelay haarun arrintaas isbedelkeeda waa waxa uu sababaa dawladda soomaaliya iyo dawladda koonfur galbeed ayaa sabab u ah annaga gobolun baa nahay degmaan nahay ciidan yaraa noo joogo ciidan saasu badan ma joogo dee waxaa la rabaa horta dawladda haddii deegamada waxaa la rabaa dawladda inay macnaha taakuleen siiso ciidanka ee macnaha lagu dagaalamo meesha odowgaan joogo in la tago saldhigyo laga sameeyo saasa la rabaa haddii dawladda soomaaliya ba arrintaas aan ka farmayn oo maana aan samaynayn marka waa og tahay in macnaha ciidankii dib soo gursho badan iyo codowga haddii macnaha aan laga taakoonayn dhibaato badan u samayna wa waa runta rabdhuure tieglow waajid kulli degmooyinka maray soo galeen gacanta dawladda ay soo galeen runtii arrintii ay dahayd anaga arrintaas jawaabteeda in macnaha dawladaha la weydiiyey ayaa ku fiican tahay laakiin arrintii hata ma suurtagelin hadda inay ciidamada dib u soo noqdaan laba degmo keliya saddex degmo keliya maanaka ciidanka ay saldhigyo ka samaysaan sida waajid iyo xudur iyo ceelberde inta kale waa nimankii codowga ayaa gacanta ku dhigay marka sababahaas kolley gaabiska dawladda soomaaliya ayaa ayaa macnaha mas-uulka ah waa gartay laakiin dowladdii adiga ahaa guddoomiyihii degmada xudur baa tahay maamulka koonfur galbeeda weliba adi laguma soo magacaabin waa lagu soo doortay saan dareemayo dhowaan marka maxaa idiin qorsho ah dowladda koonfur galbeed iyo eedda leh mise dowladda dhexe marka saadan kuleeyahay waa dowladda koonfur galbeed anaga waxaa noo dhexeeya dowladda soomaaliya anaga waxaa noo dhexeeya dowladda koonfur galbeed noo dhexeysa waa dowladda koonfur galbeed waaye hadee dawladdii koonfur galbeed waxaa la rabaa in abaabul haddii gasho dawladdii dhaha macnaha wax ka qabtaa la rabay arrintaas ma dhicin ada labada dawladood unba arrintaas anaga sabab sababta in macnaa dib gurashadaas ciidanka ay sameeyaan waxaa sabab uga dhigayna anaga dawladaha laba dawladood ayaan macnaha shaqadooda ayaan ka dhigayna anaga sabab saasaan saasaan leenahay waa garta ciidamada amisom ee dabcan gobolkaas ka howlgala etoobiya ayay ka socdaan marka ciidamadaas ma amisom bay ka tirsan yihin marka hore mise waa ciidamada meesha dhexe xaaladoodu tahay ee dowladdu maaragta ama si gaara ha ula heshiiso ama qaab kaleba ha ku joogaane gobolka ka howlgala Eh, hadda kor ciidan oo amasom waa joogi jirtay eh, go- maesho macnaha eh, xudur hadda laakiin ciidanka hadda joogo waa ciidanka dowladda dowladda federaalka etoobiya oo macnaha ciidamadaas ayagana markasta oo la socdaan ayaa ku sugan hadda magaalada xudur ayagaa saldhig u ah marka ciidamadaas amisom kuma jiraan maya waa gartay halkee koley joogaan gobolka xudur moogiyi xudur iyo waajid waa joogaan xudur waajid iyo la- ilaa ceelbird waa joogaan waa gartay marka hadda ka hor waxaa dhacday gobolada dhexe een, ceel buur een, maxaan ku dhaha moqokori deegaano ay ka soo baxeen ceel cadde een, ciidamadan etoobiya ee aan ka midka ahayn amisom ayaa jirtay marka tiyeglowna hadda ka hor way ka soo baxeen oo gobolkiina ah ma laga yaabaa inay ka baxaan meelahan kale ay ku jiraan ciidamadaasi wallahi saaxib saaxib anaga arrintaas hadda kama jawaabi karo sababtoo ah eh, arrintaas anaga hadda eh, jawaabi maayo laakiin hadda ciidankaas waa joogaa ilaa hadda dhowr sano ilaa shan sano shan sano ayuu- ama afar sano ayuu ku sugan yahay magaaladan xudur saldhig uu yahay hadda ciidanka waa jo- waa degan yahay nabadgelyu ilaaliyaa habba waxay macnaha ciidanka dowladda ka taakoonaada waa ay gurmadaan waa la galaan gurmud kaasay sameeyaan dagaaladaas waa galaan marka ciidankaas ada nabadgelyada unbaa u jooga hadda anaga hadda wax oo macnaha eh, baxitaan iyo joogis iyo wax sadda anaga kama kama jawaabi karno
kaasina waxa uu ahaa maxamed macalin axmed oo ah guddoomiyaha degmada xudur waxaana uu waramayey haaruun macruuf
dhinaca kalena gaadiid sida agabka ganacsi sida agab ganacsi oo ka ambabaxay magaalada beledweyne ayaa lagu gubay deegaan ku dhow degmadaasi gawaaridan oo gaarayay sagaal ayaa waxaa qaarna la gubay qaarna waxaa la sheegay in matoorka laga rasaaseeyey guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo siyaasadda ee degmada beledweyne maxamuud cali maxamuud ayaa falkan ku eedeeya al-shabaab waryaheena jaamac buulo jaamac ayuuna uga waramay sida ay wax u dhaceen gaadiidka la gubay horta gaadiid shacib ahaa gaadiid dowladeed ma ahayn gaadiid shacib oo xamuul lahow ahaa marka tira ahaan iyo meesha lagu gubay Eh, waxaa lagu gubay galbeedka hiiraan tuulo yar oo la yidhaahda maroodil ayaa lagu gubay Eh, meeqa baabuur ayaa la gubay maxayse sideen baabuurta waxay sideen badar ay sideen sokor ay sideen Eh, baabuur waxay ahaayeen xamuulle oo dadweynaha ree hiiraan iyo bakool intaba ay leeyihiin Eh, xagee ku socdeen marka baabuurtaasi Bako- baabuurtaas waxay ku socdeen soono xudur eh, ceel barda qurac joomo shabeello intaasay ku socdeen mudan waxaa lagu gubay meel eh, hadde eh, d- beledweyne beledweyne galbeeda lagu gubay meel af- eh, u jirta labaatan kilomitr u jirta beledweyneha baabuurtaas lagu gubay waxaa marka warbixin naga siisaa yaa gubay maxayse ahayd sababta loo gubay wallaahi kolley wixii loo gubay eh, wa- baabuurtaas shabaab baa gubay shabaabna nin naftiisa gubaya naf bili-aadan wax u dhaafi ma haya Eh, marka maxaa sabab ah markaad leedahay al-shabaab ma- ulajeedada ay u gubeen ma siyaasadba ma dana kalaa jiro maxaa jiro kolley eh, waxay u gubeen horta ilaahay ayagoon baa ogsoon balse shabaab waxaa waaye eh, hadda maalinka hadba ma- mar- ninkii daganoy helaan waa un cunayaan waa gubayaan baabuurtaas kolley baabuur siyaasa ku jirta ma ahayn baabuur shicib hay ahaayeen baabuur xamuul hay ahaayeen hadde magaan warbixinta ku siiyo baabuur siyaasa ku jirta iyo baabuurtaas kolley ma ahayn Eh, baabuurta waxaana soo gaaraysa inay tiradooda eh, ay badnaayeen qaarna la gubay qaarna eh, matoorada laga duqeeyo rasaas lagala dhacay marka ma noo kala saari kartaa sida wax loo gaarsiiyey baabuurtaasi baabuurtaas eh, lix xabo waa gubasho saddexna matoorkaa wax laga gaarsiiyey warbixintiisa baa soo deg degay mudan maxaad u qabateen haddii aad tihiin maamulka degmada iyo gobolka hiiraan ama hirshabeellaba hadde hadda hadda um laamanka amniga haddaan u yeeray maadaama guddoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda aan nahay laamanka amniga haddaan u yeeray hadda waxaan jecelnahay insha allahu ilaahay idinkiisa haddii ilaahayga awoodal ogolaado inaan un hadda aan aan aan wax qaban aan jecelnahay insha allahu haddii alla ka dhigo mudane maxamuud cali maxamuud waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada beledweyne gobolka iyo maamulada kalena waad wada shaqaysaan ciidamo ayaa gelbinayay baa layidhi baabuurtan marka waxaa la dhihi karaa waad ogeydeen inaysan carradu nabad ahayn baabuurtaasna in la dhibaateeya ay suurtagal tahay ma loo qaadan karaa inaad amnigii dayacdeen wallaahi horta waxaa waaye mudane hadde saxda in laysu sheega waayo shabaab waxaa waaye nin naftiisa gubaayo waayo naf bini aadanna waxu reebi mahaayo baabuurtaana baabuur hadda siyaasa ku jirta ma ahayn waa baabuur xamuulle oo kolley dadka iskale uu shicib iska yahay hadde waxaan jeclaan lahay marka kolba hadde wixii oo dhacana wax ilaahay un uu uu raalli ka yahay ma ahay nimankaan arxalaabaha ane hadde waxay dhaafayaan male shabaab wuxuu dhaafaya ma lahan wax alla wuxuu arka hadde ciribtuu ku dhufanaa balse markaan muhiimadda kuu sheegay baabuurtan siyaaso kuma jirin baabuur shicib ahoo xamuul hay ahaye ugu dambayntii xaggee ayay joogaan oo hadda ku sugan yihiin ganacsatadii baabuurtaas lahayd ganacsatada baabuurta laheed haddee baabuur safar waa taqaanaa wax beledweyne ay joogaan wax udur ay joogaan wax ilaa iyo shabeelle ay jiraan ganacsi waa taqaanaa waa ga- ganacsi waa baabuur kaasi waxa uu ahaa maxamuud cali maxamuud oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo siyaasadda ee degmada beledweyne oo u waramaya waryaheena jaamac buulo jaamac
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaana waa washington ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacantay dab xalay ka kacay goob lagu iibiyey shidaalka oo ku yaala magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud warbixintan waxaa noo soo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq hal ruux ayaa dhintay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii dab uu ka kacay goob shidaalka lagu iibiye oo ku taalla degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud taa oo la sheegay in dabka uu ka dhashay koronto goobta ku jirta bedel xirsi ducaale waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha goobtii xalay dabka u halakeeyey ee degmada cabuudwaaq v o eda ayuu kaga waramay sida uu dabka ku bilowday iyo khasaarihii ka dhashay dabkaasi dabku meeshu goobsha ganacsi oo shidaal bay ahayd wiilal dhallinyaraha saddexaa ka shaqaynhayay mid xamaal iyo laba shaqaalaha meeladda ah shidaal bay dallacahayeen shidaalkii ay dallacahayeen miyaa koronta ku dhalatay korontadii baa dhibtaan keentay haye kadibna kadibna aduu meheradii meeshaa waxaa ka dhalatay khasaare naf iyo maalbale ileen saddex nin nin waa dhintay laba nina koomay ku jiraan haddeer in xamar loo qaado diyaaradii baa la saarahayaa bal khasaaraha nafeedka sokow maxaa hantida khasaaro gaaray wallaahi hanti badan baa meesha ku burbudhay wixii shidaal meesha yaalay guryihii ay ku jireen shidaalkii oo baqaarada ahaa kuwii dariskaayo u dhowaa lacaga kaasho meesha yaallo dollar iyo bir iskugu jira intiiba waa qoryo yaryar oo ku fudud oo aakayaasha ah intiiba meeshay ku burbureen inkastoo kolkii dambe lagu guulaystay in la damiyo dabkii khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed geystay haddana dababka ka kaca goobaha shidaalka lagu iibiye ayaa ah midka ugu faafidda badan marka uu dabkaco mana jiraan dabdamisyo ka agdhow goobahaasi balse bedel ayaa sheegaya in gurmad xoogan ay ka heleen dadka deegaanka lagu guulaystay in la damiyo bedel ma jiray wax gurmad ah oo dabdamis ah oo deegaanka yaalla oo laydinkugu soo gurmaday wallaahi dadka deegaanka ah oo dad wanaagsan oo dhalinyaro u badan baa aada u gurmaday adugu gacmahooday ku damiyeen iyo biyo iyo ciid iyo dhagax kii heli karay qof walba calaadaaqa awoodiisa wixii ahaaba ku damiyey iyakoo ay holcaysay guri korkiisa fuuleenoo jingadi ka fiiqeen adugu iyadoo intaas sameeyaa haddana booydo biyaha yimid booydihii baa lagu shubay arrintii oo meel fiican marka soo sii dabaysa haddana waxaa yimid ayraboorka oo magaalada toddoba kilomitr jira baa gaari waxaa laga keenay debdemiska gaarigaasa haddana kasii qayb qaatay oo adigu markii dambena debdemiskii ka qayb galay laakiin markii hore waa lagu wareeray oo dadkii baa naftoodii badbaadiyey oo naftooda meesha la galay oo inay halis ku galay dad badanna waa ku dhaawacmeen oo maaragtay dadkii mutawiciinta ahay oo meesha kasoo qayb galay dabkaa korontada ka dhashay maahane wax kale oo aada tuhmaysaan oo dabkaa dhaliye ma jiraa maya walaale maya maya wax kale aan tuhmayna ma jiro niman dhalinyaraha meesha ka shaqaynaya iyakuna rag muqaadiraad iyo balwad lahaa maaha adugu shidaal bay undalacayeen waktiga ee dhibku kacday anigu daqiiqada ka hor baan ka tegay masaajidkaan aaday masaajidka anoo ku tukanayo salaad sunaa galay baana waxaan maqlay qaraxa maqlay markaan soo laabtayna waxaan la kulmay qaraxii iyo foorkaaniga meeshii oo la imaan karin baan yani dhowaan ayay ahayd markii dab ku faafay dhul badan oo ka kacay goob shidaalka lagu iibiyo oo ku taalla cadaada uu sababay burburka hanti fara badan oo ganacsato ay ku lahaayeen halka uu dabku ka kacay hase ahaatee kolkii dambe lagu guulaystay in la damiyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a cadaado
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan kusoo maqan marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday wariye u shaqeeyey mid ka mid a telefishinada soomaalida xilli uu watay baabuurka oo markii uu marayay meel u dhow suuqa kalluunka ee degmada wadajir qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray baabuurka waxaana wararka aanu ka helayno hay-adaha amniga ay sheegayaan in wariyahaasi uu ku dhintay qaraxa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaare ayaa sheegay in go-aanka uu dhowaan magaalada qudus ka qaatay madaxweynaha maraykanka uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah waxaana ugu baaqay madaxweyne trump inuu ka laabto go-aankaasi gudoomiyaha ayaa maanta waxa uu ka hadlay kulan uu lahaa aqalka baarlamaanka isagoo xusay in markaasi go-aankaasi aanay la wanaagsanayn halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington hay-adda cilmi baarista ee heritage ayaa sheegtay in toddobaatan iyo saddex kun oo qaxooti soomaali ah dib ay ugu soo laabteen soomaaliya tan iyo sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka warbixintan ayaa sheegtay in dadka laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay dhibaatooyin xagga nolosha ah ku haysato magaalooyinka muqdisho kismaayo iyo baydhaba dadkan oo u badan kuwa aan iskood usoo noqon ayaa waxaa ka mida dhibaatooyinka haysta inaysan ku noqon karin deegaanadii ay ka yimaadeen amniga aawadiis maamulada qaarkoodna ay ku adag tahay in ay daboolaan baahidooda sahra cabdi axmed ayaa qadka telefoonka kula xidhiirtay oo ka wareysatay maxamuud yuusuf garre oo ka tirsan hay-adda heritage zahra sidaa sheegtay dhowrkii sana lasoo dhaafay waxay waday maxaa hay-adda yunisha arta iyo dowladda kenya waxay dib u soo celinayeen qaxootiga soomaalida maxay ahayd ku nool xerada xeryaha dhadhaab marka waxaa dhacday toddobaatan iyo saddex kunna ilaa hadda lasoo celiyey waxay intooda badan ay ku kala sugan yihiin ama lagu soo celinayay magaalooyin dhowra gaar ahaan kismaayo oo dadka ugu badan markaas hadda ay ku sugan yihiin oo afartan iyo shan kun oo qof la keenay muqdisho iyo magaalada baydhabo iyaduna tiro badan oo dad ah dhowr iyo toban kun lagu soo celiyey dadkan iyaga ah dhibaatooyin fara badan iyo meeshan macnaha dhulkan ay yimaadeen ayay kala kulmeen waa ugu horeyn oo horta markii lasoo celinayayba diyaar umaysan ahayn in lagu soo celiyo macnaha soomaaliya waxayna kusoo laabteen iyagoo aan ikhtiyaari ahayn mana aha in lasoo qaftay laakiin xoogaa cabsigelin iyo maxaa la yihahdaa iyadoo iyagoo information khaldan la siiyey yaa waxay keentay markaas in inay macnaha doortaan marka yimaadeenna caqabado aada u fara badan ayay la kulmeen welina ku haysta dhow waa gartay bal markaad soo qaadatid caqabadaha haysta oo dadkan haatan inaad warbixintan ka sameysaan saldhigga u ahayd maxay yihiin waxay yihiin manaa markaan warbixinta sameynay waxyaabaha noo soo baxay waxaa ka mid a caqabadaha ugu waaweyn inay yihiin dadkaan oo markoodii hore intii aysan aadin kenya ka baxay ama ka qaxay maxaa la yidhahdaa adigu dhibaatooyinkii abaaraha ee laba kun iyo toddobada ilaa laba laba kun iyo kow iyo tobankii dalka ka jiray iyagoo ka qaxay deegaanada baadiyaha ah hadda oo ay dalkii dib ugu soo laabteen deegaanadii ay hore uga qaxeen ma tagi karaan marka waxay kusugan yihiin magaalooyinka waaweyn sida kismaayo muqdisho iyo baydhabo dabcan ma dalkii dib ugu soo laabteen welina ma tagi karaan deegaanadoodii macnaha ay hore u deganaayeen sababo xagga ammaanka ah darteed marka tan waxay keenaysaa inaysan bal lahayn macnaha meel hoy ah oo ay markaas degaan waxayna keentay in in badan oo kamid a dadkan ay ku biiraan dadka barakacayaasha ah ee xeryaha barakacayaasha magaalooyinkan hadda saddexda aan sheegnay dacfaheeda ku ku dhibaataysan marka xero qaxootiga kasoo baxeen waxayna dib markaas haddana ugu biireen xero barakacayaal taasna dabcan macnaha xal ma aha waa gartay marka aad leedahay marka dadkan kaba soo qaadba kuma noqon karaan deegaanadii ay ka imaadeen ama tuulooyinka golaha hadda kismaayo kaleeto ama baydhabo meelo ka mida ama xoolo dhaqatada ama beeraleyda sababta is ugu noqon karin maxay tahay deegaanadii ay ka imaadeen dadku waxay noo sheegeen in inta badan waxay ka yimaadeen deegaanadan jubbooyinka gobolka bay deegaanadaasna markaad fiiriso maxay ahayto dadku waxay inta badan macnaha ku urursan yihiin magaalooyinka waaweyn oo sida bahdabo iyo kismaayo meelahaasna macnaha dabcan waxyaabo fara badan kow hay-adaha macnaha bixiya macnaha magaalooyinkaas waaweyn ku sugan oo xarumo ku leh labo ammaan ahaan magaalooyinkaasi macnaha way way ka ammaan fiican yihiin dhulka kale baadiyaha ah marka sababahaas yaa macnaha qeyb weyn ka ah sidoo kale deegaanada baadiyaha ah waxbarasho ma laha oo caruurtii dadkan oo markay xerada xeryaha qaxootiga ku jiraan waxbarasho haystay deegaanadii baadiyaha ahaa macnaha hadday dib ugu laabtaan waxbarashadoodii ma helayaan goobo caafimaad deegaanadaas baadiyaha ah ma laha oo dadkan intay xeryahaas qaxootiga ku jireen macnaha waxay haysteen macnaha adeegyo caafimaad marka waxyaabahan oo isbiirsadaya waxay keenayaan inay macnaha ay ay ku sugnaadaan magaalooyinka waaweyn ama doortaan magaalooyinka waaweyn waa gartay waxaa jirta in magaalooyinkaas waaweyn maamulada ay joogaan sidaad sheegtayba tuulooyinka iyo deegaanada kale intooda badan al-shabaab gacanta ha ku hayaan ama dhul aan la jooginba ha noqoto oo dhibaatooyin xagga nolosha ay ka jiraan haddana maamulada ka jira sida hadda jubbaland iyo koonfur galbeed iyo xataa gobolka banaadir cid aad kala hadasheen ma jirtaa oo arrintaasi aad kala fariisteen ama aad ka ogaateen dhankooda xataa caqabadaha jira
wa waa samaynay maamulada isheeg jubbaland iyo koonfur galbeed waa la kulanay caqabadaha jira way dareensan yihiin maxaa la yidhahdaa tusaale ahaan mana arrinta deegaanka oo ugu muhiimsan oo dadku hadday deegaan helaan meel ay kasoo toosaan oo guri ay ku tilmaamaan ay helaan waxaa dhici karta markaas inay waxyaabaha kale ay macnaha shaqaystaan caruurta waxbarasho u raadsadaan ay noqdaan dadkaas dad markaas xarun hoy leh marka maamulka jubbaland oo kale waxay yidhaahdeen macnaha in ay sameeyeen waxay yidhahdeen waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas dhul siino laakiin dhulkii haddii la siiyo dadkaan ma haystaan awood iyo tabar ay ku dhistaan sidoo kale maamulka koonfur galbeed macnaha waxay yidhaahdeen ii sheeg waxaan diyaar u nahay inaan markaas dhul siino oo macnaha xataa si gooni ah waxaan ula hadalnay maamulka magaalada baydhabo waxay yidhaahdeen waxaan macnaha dhul ka siinaynaa magaalada baydhabo qof walba oo la soo celiyey haddii ay dhisanayaan marka dhibka jira wuxuu yahay dadkaanu tabar ay dhul ku dhistaan ma jiro hay-ado dhowraa isku dayay inay macnaha wax dhisaan tusaalahaan magaalada kismaayo kale waxayna dhiseen adiga ilaa kun iyo saddex boqol oo guri taasoo macnaha udhexaysa dadka barakacayaasha ah dadka la soo celiyay iyo dadka localka ah marka taasina oo wax aad maxay ahayto number aada u yar oo aan cidna markaas waxba kaafinaynin maxamuud yuusuf gare oo ka tirsan hay-adda heritage sahre cabdi axmed ayuu u warramayay
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa v o a haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii qurbad joogta iyo saare cabdi axmed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaabo maanta waxaan ku eegi doonaa kaalinta dowladda federaalka kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ku haysto dhallinyarada soomaaliyeed meelo badan oo xabsiyada caalamka ka mid ah gaar ahaan kuwa liibiya iyadoo dhowaan madaxda afrika ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin deg deg ah oo ku aadan dhibaatada dadka lagu kala iibsanayo ee tahriibayaashu la kulmayaan waxaa dooda igala qaybgalaya abwaan xirsi dhuux maxamed iyo madiine maxamuud maxamed oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho waxaan ka horeynayaa abwaan xirsi maxay tahay kaalinta dowladda soomaaliya ee kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan haysta dhallinyarada soomaaliya kaalin fiicanaa kaga aadan dowladda run ahaantii horta dowlad marka la yidhaahdo waa shacabka iyo baarlamaankooda kaalinta kaga aadanna waxaa weeye horta kow maxaa keenay tahriibka in wiilka dhallinyarada uu tahriibo maxaa keenay waxaa keenay dhibaatooyin qabsaday markuu waxbartay markuu xoogaabay markuu weynaaday markii damac nololeed uu galay marka waa in loo sameeyo nolol waa in lagu fekero nolol aan dhibaato badan iyo kharash badan ku baxaynin wax weynna isagoo uu ku soo saari karo ku noolaan karo in loo abuuro arrintaasi sidaasaan u arkaa in looga bixi karo dhibaatada tahriibka dowladuna way abuuri kartaa noloshaas si sahlan ayay weliba ku abuuri kartaa sida aan qabo aad baa u mahadsantahay abwaan xirsi dhuux dib baan kugu soo laabanaya madiina baan siinaya meel kastaad dhallinyaradu ku xidhan tahay meel kastaad dhallinyaradu ku dhibaataysan tahay meeshaasna safiira jooga iyo dad waxaan ku soomaaliya wax ku oola inta u istaago safiirku inta istaago oo soomaalida meesha jooga ola oleeyo oo waxaan ku leeyahay wax isku duburido dadka ha layla soo daayo dowladdu ha ii kaalmaydo garab ha laysiiyo kama maqalno marka waxaan u maleeya waxaan ila tahay aniga dowladdu inay waxyaabahaas halayska sheegsheega ay tahay oo inaan wax laga qabto aysan rabin waxaa jirta hadda meel yaman dad iska tahriibaya naftooda la cararayo tahriibayo duurka maraya in gantaal lagu dhuftay in facebook lasoo dhigay in maxaa telefishiyaasha laga soo muuqday in dowladdana ay cambaarayday kabacdina wixii dil-idoo la yaqaan waxba aan laga qaban qof kastana ay markay warka la sheegsheego kabacdi halkaas lagu damiyo soomaalida waxay egtahay saakay waxay u egtahay bahal ku qaniinayo shilin bahal shilin leedah baadiyaha xoolaha ku dhigta intaad iska goyda iska tuurtaa meesha rabtaa ku dhimatay marka sidaasoo kale soomaali meel kastay joogto ay maanta ay ka tahay marka dowladdu waxaan ka rabnaa inay hadalka ay ficil ku darto oo hadal inta hadasho aan warka meeshaas looga harin waxaa la rabaa dadkooda xabasida ku xiran sida hindiyoo kale shiishalis oo kale maxaan ku kenyoo kale dadka dhibaataysan inay xabasida inta istaagto oo maankay wadamada tagto intuu istaagta ay cageed intuu ku istaagta xabiska oo qof Soomaaliya ku jirto ay intuu istaagta ay soo aragtay indheeda ku soo aragto dambiga gashay aniga ka jaranayo wadankeeyan ku xirinay sii dhahay xabis baan leenahay dadkeena wax baan u qaban karnaa maanta dawlad cageed ku istaagtaan nahay dadka xabisida ku ureen oo waxaan ku leeyahay warkooda la waayay 20 sano 30 sano lagu haysto waxaan ka codsanaynaa dawladda inay u istaagto wax u qabato aad baa u mahadsantahay waad dhegaysanaysaa abwaan xirsabdee xudoodda madiino
waa dhegaysanayay horta cudur kastaa bacteriyu leeyahay wuxuuna u baahan yahay jermiskaas in la dilo haddii aan jermiska la dilin waxba lagama qaban karo arrinta waxaa loo baahan yahay meeshaan in la sameeyo adduunka in la weydiisto cagafcagafyo in loo sameeyo muxuu ahaa ilaa hal milyan oo dhallinyaro ah beero in loo sameeyo shiinahoo kale iyo jabaan iyo dowladaha maaragtay qaniga ku ah dhinaca beeraha in la weydiisto cagafyo dhallinyaro ugu yaraan ilaa hal milyan beeraley laga dhigo sidoo kale waxaa loo baahan yahay in doonyo la weydiisto dowladaha muxuu ahay sida fiican u sameeya doonyaha kalluumaysiga ilaa hal milyan oo kale kalluumaysi laga dhigo waxaa loo baahan yahay in xirfado badan dad loo tababaro waxaa loo baahan yahay waxaas in kaalma loo helo tusaale ahaan haddii oo aan dhahno kun cagafcagafna sii dalka shiinaha waana siinayaan oo shaqo abuur loo sameeyo dhallinyaradan tahriibkaba waxa keenaya in horta la hor istaago waxawey wiilkaanu nololu raadinaya dowladduna xilligan yacni dad badan oo yaacaya oo aan adiga ku warsanaynin oon aabbahoodii hooyadooda la tashanaynin oo ayagu naftooda halligaya oo aan muxuu ahaa ilaahay arladooda ku karsoonayn waxba kama qaban karto laakiin waxa wax laga qaban karaa waxaa waaye in muxuu ahaa intay baaba'ayaan oo meeshaan ku dhimaanayaan oy badaha isaga dhammaanayaan bal la fiiriyo jid kale oy ku leexan karaan oy midkan uga leexdaan weligood ka weecan mayaan haddaad hadda kun soo dayso lacag haddii lagu bixiyo arrinta waxaaba loo bedelaya waxaa kaa bixinaysa dowladdii shacabkiiya kuu soo gurbanaya facebooka lagu soo dhigaya magafi lacaguuba helaya wuuba dalcayba hadda marka waxa weeye arrintan in waddo kale la jeexo oo ay ku leexan karaan kanaalka biyuhu markay ku socdaan waddo oo aad aragto inay meeshaas aad ugu burqanayaan waa inaad aad raadiso god kale oo aad ku leexiso marka waa in biyahan qulqulaya la helo wadooyin wadadaasina ma aha in askari laga wada dhigi karo ma aha in warshada markiiba inta la wada keeno qaaliya la samayn karo laakiin waa in labada webi dhexdooda la dejiyo ilaa saddex milyan oo dhallinyaro ah oo haysta cagafcagafyo waa in xeebaha soomaaliya lagu teedo ilaa saddex milyan oo dhallinyaro ah oo haysta doonyo kalluumaysi waa in muxuu ahaaye la sameeyo xirfadlayaal birta tumisteeda kabaha samayntooda dharka samayntiisa waxaasoo dhan dadkeena loo tababaro
abwaanku meesha horta abwaanku wuxuu yidhi dowladdu wax kama qaban karto way ka qaban kartaa dowladdu waxay wax ka qaban kartaa dowlad goboleedyaa jira meel kasta dowlad goboleeda ka jira xuduuda la leeyahay baabuurkii baxay waa la ogaa karaa waa la xakamay karaa adigu dowlad qof dowlad baad sheegata dowladaa tah dowladna wax kasta way qaban kartaa wax yarday maanta kaa fakada waxa kale dabagalkooda iyo dabqabashadooda waad qaban kartaa maamul goboleedaa jira xuduudaha dhan maamul goboleeday leeyihiin maxaa loo waayey nin tahriibaya oo lasoo qabtay badda oo laga dhoofayo oo nimankii maqaliska lasoo qabtay maxaa loo waayey maxay ciyaal laga soo reeb baddii maxaa maalin kasta intaasoo kun oo dada baxda macerbadaa dadku dowladdu waa qaban kartaa waxna way ka qaban kartaa waana u istaagi kartaa ciidamana qaasa waa jiraan badana waxay uga qaban karaan marka dowlada iyada waxay ila tahay saan u malayna dowlad goboleedyada iyo dowladuba iyaga ka gaabiyaan arrintaas ma u aragtaa siday madiino ku doodaysa in kaalintii dowladdu codsays gurigayga dhexdiisa marka wiilka saaka ka baxsaday oo aan aabba iyo hooyo ogayn ma ogaan karto dowladdu waxaa la shaqaynayaa intaas oo yani magafuu libiya ma jooga xamaruu joogaa wuxuu joogaa hargeysa wuxuu joogaa boosaaso wuxuu joogaa kismaayo wuxuu joogaa gaarisa dadkiibuu muxuu ah ka bacmushtaraya waxaa la leeyahay lacagtiiba xataa laga dhiibaya oon waxaan war ku haynaa in lacagta laga bixiyo waxaa la leeyahay baabuurka iska fuul markii lagu ceejiyo hooyada ay soo dhiibi doonto dahabka gadgadi doontee hooyada hadhow haddaad boydo oo ooyintaada la maqashayo waxbaad soo bixin kartaa waxaasoo dhan baa lagu fikiraa waxaan qabaa dowladdu ma xakamayn karto xiligan ma xakamayn karto sababtoo ah xuduudihii ma xirna marka waxaan leeyahay arinta dowladdu doorha ka qaadato doorka weyna qaadato laakiin waalidiintu ilmaha ha xakameeyeen ha wacyigeliyeen waxa u sheegeen yani aabba kastaa wuxuu dareemi karaa dhibaatada tahriibka hooyo kastaa way dareemi kartaa marka wiilkayga inaan tashkiiliyo oo aan intaan kari karo anigu aan sameeyo oo aan idhaahdo weliba u hanjabo idhaahdo haddii magafka ku qabsado iyo haddii balaayo jidka kugu hesho iyo haddii muxuu ahaa libaax kugu cuno iyo halistaa adaa u bareeray aakhirana ahlunaara tahay ogow inaa idhaahdo waayo oo arrintaa aad looga digo waalidku arrintaa ay xoogga saaraan xukuumadduna ay samayso muxuu ahaa shaqa abuur
hooyo saaka shaqo tagtay ilmihii u shaqo tagtay bariis u raadiday oo caano raadiday oo muufo dubtay oo yaanyo raadiday oo saaka salaada guriga ka dhaqaajiday wiil saaka iskool loo dira horta say ku ogaa karto ma ogaa karto waxaysan ku ogaa karin hadday cunuga guri u fadhido oo wiilkii waxaan kuleeyahay sheekadiisa dhegaysato oo maalintii guriga markuu kusoo labta ay ka warqabto oo xooraansata sheekadiisu way fahmi leed waxuu ka samaysan yahay laakiin hooyo saakay guriga ka dhaqaajiday ma ogaa karto wiilku waxuu ku bixi kara marka arrintaas waxaa laga rabaa dowladda inay iyadu wax ka qabato dowladda ay u istaagto ninka wiilkaas yaroo baxaya baabuurta dadku waxay sirdoon bay leeyihiin waxaa la rabaa baabuurta waxay ka baxdaa magaalada dhexdeeda waxay ka dhexbadaa gobolladay ka baxdaa waxay ka baxdaa meel kasto bustaajo u caanoo la yaqaan magafo koow wuxuu ka bilowdaa soomaaliya dhexdeed midka soomaaliya dhexdeed ka bilowda horta waa in wax laga qabtaa kooba kuu taal ilmahan yararkaana markay inta jaamacad dhameeyeen saaka u guri tago wiilka dhowr goor cunug inta kugu soo laabtay hooy hadda jaamacad waa dhameeyay meesha maxaan ka qabtaa maxaan sameeyaa hooya waa la iska qayri doonaa iska joog markaad tiraa maanta dambe ilma inta tashka yeelayaan waxaad arkay cunugii oo faraqa ka maqan oo gacanta ka dhacay cunugaas maanta markuu magafa qabsaday oo magafa tegay yaanyaan gadaayay muufay gadayday saakay caanay laba caagay qoota inta suuratay meella taagneed magafa ma ka bixi karto dhibkiinka aad ka karto oo waa iska barooranaya waa hooyooyinka waa kuwa telefishaasha idaacadaha ka barooranaya dadkii marka wax haystayo wax kulleyta gacantooda wax ugu jireen ama boosba haysta ma xoogaa yaroo dahab haysta cunugooda meesha waa kala bixeen qofta nuucaaseed ee qutulyoonka maalin heleyda maalin weynaysa cunugka lama bixi karto magafe dowladdu waa dowlad tabar yar dibudhac shan iyo labaatan sano ah laakiin u dhigma shan boqoloo sanaa nugu dhacay wax kasta oo jirayaa baaba'ay dadkii oo dhan baaba isbedelay oon ahayn dadkii hore yacni waxa weeye arrintaa degdeg wax loogama qaban karo wiilkan hadda muxuu ahaa hadday maagto dowladdu ay u istaagto meelaha oo kontaroolada iyo la istaago inta lugeeyo duurkaas istaagu baabuurka wuxuu leeyahay halkaa igu imow jidka dhexdiisa laga qaadaya kontarool kale marka lagu sii dhowyaa waa la dejinaya xagguu ka wareegaya yacni waa waa sidaas weeye badda markuu tago wax leeya ma sii dabaalan kartaa xoogaa ilaa maarta hal kilomitr waxaas waa waa wax dhib jira waaye dhibkaas waxaa la rabaa in looga baxo waddo kale in la raadiyo oo midaan la ag dhigo oy kala doortaan dhallinyaradu arrintu saas waa gabagabada doodan isla soo dhibaatadan taagan sideeba wax looga qaban karaa ugu dambeyn aniga waxay ila tahay dowladda inay qorshe cadcad ay la timaado oo dhibaatadan wax looga qaban karo oo dhallinyarada shaqo abuur loogu samay karo laguna xakamay karo tahriibka maanta horta soomaaliya dadkeeda iyo wax dadkeeda soomaaliya meel kasta joogta dal iyo dabad ay ku rafaadsanyiin ku dhibaataysa horta wax tira kooba ma leh soomaaliya haba yaraata geerideeda iyo nolosheeda iyo xiritaankeeda iyo rafaadkeeda haba yaraatee wax tira kooba oo dadka soomaalida madaxda u tira kooban oo dowladda u tira kooban maba jirtaba sano kasta waxaan taagannahay labaatan sanaa dhibaato burburna soo maray warkaba soo qaad maanta caalamka halkiisa qofoo dhibaata gaarta waa kugula xisaabtamaa xanuun bay ku haysaa qoftooda meel bay ku soo ogaadaan way raadsadaan maxaan ku weyna annagu inaan dadkeenna iyo dalkeenna u xanuunsanno oo waxaan ku leeyahay cambaanay annaan ku ekaano ficil aan ku darno xubintay doodda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodda igala qayb galay abwaan xirsi dhuux maxamed iyo madiine maxamuud maxamed oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zaynab abuukar iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhowaada xubintii qurbe iyo sahra cabdi axmed
kusoo dhowaada barnaamijkeenna qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doonno in ka badan sagaashan iyo labo dhallinyaro soomaali ah oo laga kala qaqabtay gudaha dalkan maraykanka ayaa diyaarad dib loogu saaray waddanka soomaaliya si loo geeyo dhallinyaradaasi oo badidood ah muhaajiriin ayaa waxa ay ku ahaayeen dalkan sharci la-aan qaar badan oo ka mid ah ayaa sidoo kale xabsiya laga soo qabtay sida wararku ay sheegayaan diyaaraddii waday markii dadkaasi ay ka degtay magaalada dakaar ee dalka senegal ayaa dib halkaasi looga soo celiyey hay-adda socdaalka ah ee dalka maraykanka ah ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi loo soo celiyey farsamooyin qalibmay dhinacooda aawadood haddaba barnaamijka waxaa marti ugu ah mid ka mida dadka ehelada la-a dadkaasi dhallinyarada qaarkood ee la soo celiyey bal ugu horeyntii walaal waxaad iiga warantaa inkastoo magacaaga aad ka gaabsatay haddana bal iiga waran sida arintan aad ku ogaateen xataa inay jirto in qofkii aada ogeedeyna ehelkiina ahaa dib diyaaraddii loogu soo celiyo gudaha maraykanka la keenay wallaahi abay waan ka warqabnay in la qaadayo louisiana buu joogay wiilka waa kaasinkayguu ahaa wuxuuna ilmaadeeratiin asagii markii la qaadayo noo sheegay wuxuu yidhi saacad hebel baan baxayna maalinkii khamiista ahaa waxaana la yidhi buu yidhi labada habeennimaad baxaysaan waan la socday in la qaaday waxaan filaynay in la geyn doono soomaaliya walwal baana jiray waxaa iigu horreysay v o da markii sheegtay habeen hore in dadkii la soo celiyey waxaa lagu soo celiyey miami shala ayuuna iga soo wacay miami laftiisii baa isoo wacay wuxuuna ii sheegay in ay tageen dalka senegal oo ay joogeen muddo dheer farsamo cilado diyaaradda ku yimid baa naloo sheeguu yidhi taas baan nagu soo noqono maraykan ugu soo noqono yidhi intaasaan ka warqabaa marka miyaami in dib looga celin doono muu kuu sheegay oo kaba soo qaad la geen doono soomaaliya mase halkaasaa lagu hayn doonaa ilaa amar dambe
sahra walaalay waa waa taas ma waxay ahayd dee shalay markii la keenay saaraday bay ahayd weekendii bay ahayd sabtiha looyaradiisina contacti iyo email baan u diray wax jawaabaan ilaa hadda kama hayo welina weekendi baan ku jirnaa maanta waa axad wax la soo saaray iyo wax dee dejintoodii baa lagu walwalsana dad badan bay ahaayeen wuxuu ii sheegay in la kala saaray asaga soddon qof uu ku jiro meel gooniac la geeyo oo dadkii dalkan asyliga kusoo galay buu asaga ahaa oo maaragtay magangelyo doonka ahaa ha magangelyo doonka ahaa marka wuxuu ii sheegay wax nala xiriir wax kale ma jiro sidii naloo dejin lahay meelaan saxan lahayn baa un laga walwalhayaa buu yidhi laakiin wax shaqa iyo wax lala hadla iyo waxay noqon ku dambayn doonaan cidood ilaa hadda ma jirto senegal xataa markii la geeyey in la celinayo ma loo sheegay sababta loo celinaayona ma loo sheegay
waa naloo sheeguu yidhi waxaa la yidhi farsamo xagga logistiga ayaa wax ka qaldan yihiin buu yidhi sida dowladda jabuuti ba hayd inaan tagno yidhi jabuutina waxaa la yidhi buu yidhi waa friday fasax bay galeen marka waan noqonaynaa baa nagula yidhi waxaad bal iiga warantaa marka qareenadii dadkan u doodaya qaar ka mid a haddii aad la xiriirteen ehelada aad tihiin waxa idinkala hadleen ma jiraan ayagana
maya walaalo qareenkiisii email baan u diray waa de holiday baa lasaga jiraa maanta iyo shalaba wax email aana kama helin marka wal waxaan ogaan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo barito isniinta ah waa gartay maadaama dadka ehelada aad ka mid ahayd arrintaana muddo a kusoo jirteen sidee u adag tahay wadanka maraykanka wakhtigan qof soomaaliya oo soo galootiya in la aqbalo xaaladaasi maxaad nooga sheegi kartaa
wallaahi way adag tahay walaale way adag tahay hadee dalku waxaa la waxaa la soo saaray sharciyo badan oo madaxweynaha iyo dowladda ay soo saareen oo ay ugu horreysa soomaaliya dadka ugu horreeyey oo la diiday soomaalidii a ku jirtay haddana waxyaalo badan baa ka dambeeyey haddana dalkii soomaalidii waxaa la yidhi dadku waa la celin karaa oo muqdishoa lagu celiyaa maalin walbaba iyadoo dib dhac ayaa la celiyaa dadka oo maalin walbaba julaay waad ogeyd boqol iyo laba boqol iyo santin soomaaliya la celiyey marka waxay u arkaan dowladda maraykanka inay muqdisho oo safe tahay oo ay maaragtay hadda ay dhib ka jirin laakiin annagoo ahaan dad ahaan waxaan u aragnaa weli muqdisho inayna safe ahayn waa gartay marka hadda maxaa laga qaban karaa kiisaska dadkan oo kaleeto ayay kula tahay
wallahi sahro waxay ku xiran tahay dowladda maraykanka iyo looyaradooda si ay u doodaan xaquuq insaanka sidii ugu doodaan bay ku xiran tahay annagu waxaan ka qaban karnaa family waan waan isku dayna inaan safe garayno looyar waa u haargaraynay looyaradii dee waa de maxkamadiin anaga ma joogno waxaa isla shaqaynaya jaajiska iyo migrationka iyo maxkamadihii o dhan waa isla shaqaynayaan isku dhinac bay u shaqaynayaan maaragtay marka waxaan u malaynaya waxay ku xiranta dowladda maraykanka siday ka yeeli doonto laakiin wax annaga aan ka qaban karno ma garanayo ilaahay baa garanaya tan laga qaban karno waayo haddaan dib kuugu noqdo dhinaca kaleto wiilkan ilmaadeerka aad tihiin ee ku jira dhallinyaradan la qaadayay ma wuxuu ku jiray dadkii gudaha magaalada laga qabtay mase xabsi ayuu ku jira oo laga qaada isaga
xabsiga ku jiraa baa laga qaada weligiisa lama soo daynin waa loo diiday in lasoo daayo
ehelo miyaa u dacwoonaysa mise lug ayuu kusoo galay dalkan
lug buu kusoo galay waa dadkii kasoo galay mexico borderka waa gartay marka maadaama eheladii aad tihiin haddii kaba soo qaadba fursad aa u heli lahayd dowladda maraykanka ereyga aad oran lahayd muxuu yahay
wallahi waxaan oran lahaa maraykanka dadkan ninkan iyo dadka lamid ahba soomaaliya safety kama jiro haddii la siin karo maaragtay magangelyo in la siiyo janis la siiyo dadkan waa dad dhiban dalkuna soomaaliya deganaasho kama jirto annagoo dhan baa kasoo wada caaranay waana aragtay maalin walba waxa ka dhacay sida hadda october fourteen waxay ka dhacay sobo intaasoo qof oo inan sinti ah ku naf weyday niman nabaddiida ah iyo dhibaateeya dadka waana dadkii dhibaateynayo waxaan oran lahaa aniga shaksi iday dowladda maraykanka tixgelinaysa dadkan inay asxaab u samayso oo maaragtay lifekooda badbaadiso waa garta marka nolosha qurbaha iyo dhinaca adag laga eegana dhallinyarada laga yaabo in hankooda uu ku jiro qurbaha qurbihii aad joogtaa dalka maraykanka aad joogtaa waa taqaanaa xaaladda iyo sida uu yahay ayagana maxaad ku oran lahayd wa wallaahi waxaan ku leehay kuwaas waashaan meeshaan hadda xaaladeeda aad bay uxun tahay dhul dheer baa ka sokeeya maraykan waa waa adduunka cirafkiisa kale meeshaan ku laanla east africa ku laanla maraykankana meesha ku yaalla waa north america aad bay u kala fog tahay riski badan baa ku jiro naftiina haalihiina dalkiini inaad degtaan oo wax ka qabsataan oo wax ka barataan oo no nolol ka samaysataan isku daya taasaan kula talin lahaa meeshaan dhib badan baa yaallo meeshaan noloshiina qaar bad ku dhinta iyo qaar libiya lagu haysto haddana waxaaba maqlayo trade market baa ka bilowda dalka libiya oo dad baa lakala gadanaya adoonsi loo kala gadanayo cusub waa adduunka wax ku cusub oo hadda soo kordhay oo waagii hore jiray slave slave inay dad carbeed oo weliba libyan oo carab nala sheeganaya inay dadka soomaaliyeed gadgataan waa arrin aada iyo aad aan la yaabnay waana wax lala yaabo dadka liibiyaankana waxaan faraynaa inay taas ka digtoonaadaan oo dadka soomaalida oo la dhaqmaan sidii dad carbeed ay walaala yihiin maalin walba qolaa qaxays ayaga way qaxeen haddaan daris la ahaan lahaynna maana gadaneen waa tahay aada iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waktigaaga
kabasaar waad mahadsanta asalaamu calaykum mid ka mida ehelada dadka dhowaantan dib looga soo celiyey dalka senegal oo ku sugan gudaha dalkan maraykanka ee miyaami sagaashan iyo labada qof ee la rabo in dib loo celiyo sida hadda la leeyahay ayuu kaasi ahaa barnaamijka qurbe ayuuna iigu warramay tan iyo inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgel
barnaamijka qurbe ay noo soo diyaarisay saare cabdi axmed ilana la socodsiinaysa dhegeystayaal waxa uu u dambeeyaa barnaamijkeenii idaacadda fiidnimo tan iyo kulantadeena dambena waa falastiin axmed iimaan iyo jaamac buulo jaamac oo idinleh ismaqal dambe oo xiise leh